halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageystaan v o a somaly com galab wanaagsan dhammaantiinba waa sabti afarta bisha may sanadka ka idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan saameynta daadadka ka dhashay roobab xooggan oo ka da-ay gobolada hiiraan iyo jubbada hoose
waxau idhi ma arko wax calaamada ah oo muujinaya inay jirto ujeeddo muuqata in xamaas ay weerar u geysanayso ciidamada maraykanku waxa uu ka sii tababurshaystay ammaanka ciidamadiisa sidoo kalena israa'iil ayaa sheegtay inay ilaalinayso ciidamadaasi
warbixintaasi waxa markaasi ay ku saabsan tahay dhinaca iyo marinka khaza sidoo kale waxaa ka mid ah warbixin aan ku saabsan saameynta daadadkii ka dhashay roobabka xooggan ee ka da-ay gobolada hiiraan iyo jubbada hoose ayaad dhegaysan doontaan anakii dhammaydba waaba qalqalnaba weli ilaa iyo hadda waa guryahayna waa buuxa waxaan ka soo qaadanna hataa ma jiro maraashuulow alaabey waxaan ka soo qaadanna ma jirto
cid kastoo gacan ka geysan karta ka hortagga dhibaatooyinka ay wataan roobabkaas oo laga baqayo gacan ka geysan karta inay u dhiga furraato
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale laakiin intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida ergada wadaxaajoodka ku matalaya kooxda xamaas ayaa maanta tegay dalka masar si ay u xoojiyaan wadahadallada ku saabsan suurtagalnimada in heshiis xabad joojin ah laga gaaro dagaalka toddobada bil ka socda khaza iyo in la sii daayo lahaystayaasha israa'el sida uu sheegay sarkaal ka tirsan maamulka xamaas telefishinka dowladda masar ee alqaahira ayaa xaqiijiyey imaatinka wafdiga ka socday xamaas ee maanta gaaray qaahira oo wadahadaladana ay maanta dib u furmayaan mid ka mida laamaha ammaanka ee masar ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in natiijooyinka maanta ay ka duwanaan doonaan kuwii hore isagoo intaa ku daray in qodobo badan ay ku heshiiyeen laakiin ay weli dhiman yihiin dhowr qodob oo muhiim ah xamaas ayaa sheegtay in wafdigooda ay ku socdaan niyad wanaagsan kadib markii qiimeyn ay ku sameeyeen soo jeedintii u dambeysay ee xabad joojinta uga timid dhinaca israa'el islamarkaana ay go'aansadeen inay ku xaqiijinayaan heshiis si waafaqsan danaha dalabaadka iyo shuruudaha falastiiniyiinta sarkaal falastiini ah oo arrimahana aqoon u leh ayaa dadaalada dhexdhexaadinta rajo ka muujiyey waxaana uu sheegay in arrimaha ay markan u muuqdaan kuwo wanaagsan si kastaba ha ahaatee wadahadalladan ayaa waxaa dhowr jeer caqabad ku ahaa shuruud xamaas ay ku xirtay oo ah israa'il inay ballan qaado soo afjaridda dagaalka ciidamadeedana ay kala baxda marinka khaza laakiin talaabiib ayaa ku adkaysanaysaa xabad joojin kastoo la gaaro kadib inay sii wadayso howlgallada ay ku doonayso inay ku burburiso kooxda xamaas dhinaca kale hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa markaasi sheegay in boqolaal kun oo qof ay halis ugu jiraan dhimasho haddii israa'il ay weerar militari ka geysato magaalada rafax ee koonfurta khaza magaalada ku taalla xuduudda masar iyo khaza oo muhiim u ah marinka laga gudbiyo gargaarka bini-aadinimo ee xayiran ayaa waxaa buux dhaafiyey oo gabaad ka dhiganaya dad falastiiniyiin ah oo ku barakacay dagaalka kuwaas oo intooda badan ku jira guryo ka samaysan teendhooyin iyo cooshado sandy mckain oo ah agaasimaha hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cuntada ee w f b ayaa sheegtay jimcihii in waqooyiga khaza ay hadda ka jirto macluul buuxda kadib muddo ka badan lix bil oo weeraro ka dhan ah aan raahday weerar walba oo dhinac kasta leh iyo xayraad dhanka sahayda ah ay halkaasi ka socdaan taasoo ka dhalatay kadib markii ciidamada israa'iil ay go'doomiyeen waraysi ay siisay warbaahinta m b c ee dalkan maraykanka ayay makeyn ku sheegtay in xaaladda ka jirta waqooyiga ay tahay mid argagax leh waxaana intaa ku dartay in xabad joojin iyo kordhinta gargaarka bini'aadanimo oo la fasaxo ay yihiin waxa keliya ee looga hortegi karo masiibo halkaas ka dhacda ugu yaraan laba iyo toban ruux oo caruur ay ku jiraan ayaa lagu dilay qaar kalena waa lagu dhaawacay weeraro bambooyin loo adeegsaday oo lagu qaaday laba kaam oo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaala gobolka kiibu ee bariga dalka kongo sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan qaramada midoobay iyo mas-uuliyiinta deegaanka qaramada midoobey oo sheegtay in bambooyin lagu garaacay laba xero oo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaala duleedka magaalada goma ayaa weerarkaasi ku tilmaantay xadgudub bareer ah oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada islamarkaana ay noqon karaan dembiyo dagaal john jones tosa oo ah afhayeenka xafiiska qaramada midoobey ee arrimaha bini'aadanimada ee u n oja ayaa u sheegay wakaaladda wararka a b in ugu yaraan laba iyo toban qof ay ku dhinteen weerarka in ka badan labaatan kalena ay ku dhaawacmeen afhayeenka ciidamada kongo injike koko ayaa ku eedeeyey weeraradan kooxda loo yaqaano m oo lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin ruwanda sida uu hadalka u dhigay laakiin jabhadda m ayaa beenisay inay wax lug ah ku leedahay weeraradan oo iyagana ay ku eedeeyeen ciidamada kongo sida ay ku sheegtay bayaan lagu daabacay barta ekis madaxweynaha kongo felix tashekedi oo safar ku marayay yurub ayaa xalay go'aansaday inuu ku laabto dalkiisa kadib qaraxyadan ay dadka ku dhinteen sida uu lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskiisa tashakedi ayaana in muddo ah ku eedeynayay ruwanda inay xasilooni darro ka wado kongo iyadoo taageeraysa fallaagada m qaramada midoobey iyo waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale ruwanda ku eedeeyey inay taageerto jabhaddaasi laakiin ruwanda ayaa beenisay eedahaasi dalka kenya anrahda dalalka kenya iyo tanzania ayaa maanta sheegay ayaa maanta sheegay inay ka feejigan yihiin duufaan ku wajahan xeebaha badweynta indiya taasoo sii kordhinaysa waxyeelada deegaanada ay ku socoto kadib markii dad badan ay ku dhinteen fatahaado gobolka hareeyey ku dhowaad afar boqol oo ruux ayaa ku dhintay bariga afrika tobannaan kun oo qofna guryahoodii ayay ka barakaceen toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii roobab mihigaan ah ay sababeen daadad iyo dhulgo fatahaadaha ayaa sidoo kale burburiyey guryo badan iskuullo kaabayaal muhiim ah u ahaa nolosha dadka oo ay ka mid yihiin waddooyin buundooyin iyo biyo xireenno madaxweynaha kenya william ruuto ayaa jimcadii ku tilmaamay saadaasha cimilada mid aad u daran wuxuuna dib u dhigay furitaanka iskuullada muddo aan la cayimin ruuto ayaa intaasi ku daray in duufaanta la saadaalinayo ay sababi doonto roobab culus dabaylo xoogan iyo mawjado halis ah duufaanta kulaylaha ee hindiya ayaa la sheegayaa in dhammaadka toddobaadkan ay ku dhufan doonto xeebaha kenya iyo tanzaniya ku dhowaad laba boqol iyo toban qof ayaa gudaha kenya ugu dhintay daadadka iyadoo in ka badan sagaashan ruuxna weli la la'yahay halka boqol shan iyo lixdan kun oo qofna ay ku qasbanaadeen inay guryahooda ka barakacaan khamiistii wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya ayaa ku amartay qof kasta oo ku nool agagaarka webiyada ama biyoxireennada inuu muddo afar labaatan saac gudahood oga baxo aagga haddii kalena ay wajahi doonaan daadguraynta qasabka ah sababa la xiriira badqabkooda dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay roobabkii xilliga gu-a oo ilaa toddobaadkii lasoo dhaafay si goosgoos ah uga da-ayey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa saameyn ku yeeshay xaafadaha qaar gaar ahaan kuwa ku dhowdhow meelaha biyomareennada warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
dadka degan xaafadaha dhagax jibis iyo ku tiimbo ayaa guryahooda uga barakacay daad xoog leh oo ka soo rogmaday buuraha ku hareeraysan magaalada beledweyne kadib roob mihigaan ah oo ka da-ay qaar ka mid ah dadkii laga soo badbaashay daadka guryahooda soo galay ayaa waxay warbaahinta uga warameen saameynta iyo waxyeelada ay biyaha u geysteen anakii dhammayba waaba qalqalnaba weli ilaa iyo hadda waa guryahayna waa buuxaa waxaan ka soo qaadanna hataa ma jiro maraashiino alaabey waxaan ka soo qaadanna ma jiro hadda hooyi ma haysano haddaan bannaanka hataan u baxadna haata oo waxaan oo ka galna qabowga iyo kulaylka ma haysano aniga oo liidhoo masiin maxamuud faarax oo ka soo qaxay kaan webi shabeelle oo biyahay i qabteen saddex saaco habeennimo haddana laamniga ilmihii ay joogaan oo qarqarayno hadda ilmihii biyaha ka soo bixinni waana soo socdaana lagu hayaa cabsiya hadda dadka haysaa laamigaan joognaa
xaalay saddex saa ay biyahay soo galeen ayadoo laba filaana oo ilmihii iyo waa kala baxay iyo alaabtii qaarkood qaarna way igala tageen dameer dameer waa iiga dhintay shan neef ariya waa iiga dhimatay labadaas waxaa roodaan ka soo badbaadshay xaalay laba filaan iyo biyo igu soo galeen xaalay saddex saac
sababta keentay in iyadoo aan la gaarin wakhtigii fatahaad looga barakici lahaa beledweyne ayaa waxaa lagu macneeyey darbiyo lagu xiray marinadii biyaha webiga ay ka geli jireen islamarkaana irdo yaryar loo sameeyey si biyaha webiga aanu mar kale dib uga soo bixin dadka deggan xaafadaha uu daadku galay ayaa waxay sheegeen in mashaariicdii biyo-xireenka ee agagaarka webiga laga sameeyey aana laga sii fikirin saameynta ka dhalan karta biyaha ilaa iyo ilaa iyo intii lasoo qoday ilaa inta biyihii meeshu waa qaari waayeen waa kaas hadda albaabaa loo samaynaan lahay saamaynta ugu weynoo meeshana waxaa waaye biyahan biyihii ka horrey marka lasoo laabtay derbigaasaa la dhisay koraa loo dheeray derbigaana waa yaraay waayo dhagax jibis waxa dhanoo sababay inay biyaha qaxiyaan derbigaana la gaabshay derbigaasna aadaa loo dheeray marka sababta aqabada meeshaas inooga timid annaga dhibkana haysto iyo waxaad ka bedeli kartaa albaabkaana albaab yare waayo wuxuu furan yahay intaas ilaa xusulkaasuu furan yahay in macnaha la furo ilaa xusulkaas albaabaha ku habboonayn waaye biyahana waxay siman yihiin ku tiimbo ilaa ceel jaalle biyaha ceel jaalle ilaa ku tiimbo simanne labadaas albaab ma qaadi karo waayo intaasayna furan yihiin wax weyn maaha sidaas darteed sheekada dhan oo meesha lagu haya fakti horeba haba laga fikirinba haddii laga fikiri lahay laysku ishaga fikrad darsa lahay injineero waaweyn ee nashqada ishaga hawa waaweyn loola imaa lahay caqabada magaalada ka taagneed maba taagneeteenba in ishaga hawa sida ugu dhaqsiyaha badan laga soo jawaabo albaabadan la waaweyneeyo waxa waaye derbiyadan oo shubka laga dhigayna kor loo sii qaado si xaafadan dhex jirisay dib dambe aynuga soo noqon biyaha duqa degmada beledweyne cabdulaahi salaad oo booqday xaafadaha daadka looga barakacay ayaa waxa uu sheegay in tijaabadii ugu horreysay lagu ogaaday qaldaadkii ka dhashay mashaariicdii biyaha lagaga xiraya beledweyne dowlad ahaan xaqiiqatan wuxuu maadaama ay emergency ahaayeen tabartuna iska yar tahay meeshiinaan ku cusubnahay ma diyaarsanayn meel dadkaasaan ku daadgurayno xalay xaqiiqdaa la rabaa dowladihii naga horreeyo haddan meeshaan kala wareegnayno balaan looma samay dadkaas oo wax balaan ay u sameeyeen ma jirto oo dadkii markii biyuhu maadaama ay imaanayaan ugu yaraan oo dhowr dadka ugu horey afagti ugu horey u gaaraya waxaa la rabaa in meel loo diyaariyo ay ku qaxaan oo ay og yihiin hadda qofkii meeshaan markuu ku qaxo dhinacu aada ma yaqaano meeshii biyuhu ugama horreeyaan adeegii asaasiga oo bulshada ugama horreyso meel u qaxa ma yaqaano waa iska tegi oon qaaraa laga yaaba in meelaha bahala ku cunaan dayac weyna dhinacaas ka jira mas-uuliyaddaasaan annagaa lahayn waana qaadanaynaa inaysan hadda kadib soo noqon oon arrintaas meesha ka sahrano insha allahu tacaala waa ku qorsho jirnaa qorshaha noogu horreyna ka mid tahay injineer cabdirashiid cali cumar injineer foodey oo ka mid ah howlwadeennadii wax ka sameeyey qorshaha biyaha looga xiraya magaalada ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in mar kale dib u egis lagu sameeyo shaqooyinkii hore loo qabtay si loo saxo waxyaabihii ka qaldamay keligay weli wuxuu ku jiraa preparation periodkii ku jiraa wakhtigii oo shaqadiisa la arkayay waa markii labaad oo dad xereeda ay ka barakacayaan dhinacaas dambe ee magaalada marka insha alla waxaan rajaynaynaa in maadaama keligii uu ku jiro waxqabadkiisii muddadii tijaabada in wixii laga qaban karo aanu ka qabanno oo aan dib oges ku samaynay hadduu ilaa yidhaahdo sidii ku suurtogeli lahayday in biyaha kanaalka markay ay soo galaan ay si toosa ay weli uu shubaan arrintaasna maayarka waa ka wada hadalnay hadduu ilaa yidhaahdo insha allah qorshaheedana waa gelaynaa insha allah markii biyahan ay naga dhammaadaan wixii dhib gaaray dadkana waa ka tacsiyayna insha allah inkastoo aysan jirin wax dhimashaa laakiinse ay jiraan dad gurahooda iyo biyo ay soo galeen waxaan rajaynaa insha allahu in aan dib ogeys ku samayn doonno meesha geedadkii ku yaalaan oo hadduu ilaah yidhaahdo markii biyaha i yaraadaana aan howlo aan ka qaban doono biidni illahi kariim roobka xilliga guga roobka xilliga guga ayaa si weyn waxa uu uga da-ayaa qeybo ka mid ah gobolada bartamaha dalka iyo ismaamulka soomaaliyeed ee dalka etoobiya waxaana jirta cabsi fatahaad webiga shabeelle uu ka geysto deegaanada uu maro xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
dhinaca kale deegaanada jubbaland ayaa rabaabka go-a oo ka curtay waxay mar kale saameeyeen beeraleyda deegaanada si oo kasoo kabanaya fataahadihii ku dhuftay dabayaaqadii sanadkii tegay haddaba saameyn intee leeg ayay rabaabkani ku yeesheen dadka beeraleyda ah ee deegaanada jubbaland warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad rabaabkan guga ee ka cortay deegaanada jubbaland ayaa saameyn xoogan waxa ay ku yeesheen dadka beeralayda ahi oo kasoo kabanayay fatahaadii xooganeyd ee dabeeqadii sanadkii tegay ku dhuftay deegaanada jubbaland beerihii ugu badnaa ayaa lagu soo waramayaa in ay webiga uu ku fatahay islamar ahaantaana dadku ay la daalaadhacayaan xilli ay kasoo kabsanayeen fatahaadaasi saameynta xoogan ku yeelatay qaarkood ayaa u diyaargaroobayay in ay abuurtaan ama ay beertaan beerahooda halka qaarkoodna ay u diyaargaroobayeen sidii ay dib u habeen ugu samayn lahaayeen beerahooda qaarkoodna waxa ay dib uga baxeen xeryihii ay kusoo barakaceen kuwa oo doonayay in ay beerahooda dib ugu laabtaan hase yeeshee roobab xoogan oo ka da-ayay deegaanada dhulka jubbaland ee guga ayaa saameyntii ugu badneed waxa ay ku yeesheen beeraleyda gobolka si weyn waxaa looga dareemay suuqyada magaalada kismaayo roobabka guga ee curtay islamar ahaantaana saameynta ku yeeshay beeraleyda gobolka waxaana ay kuu sheegayaan ganacsada qudaarta in sicir barar baahsan oo dhanka qudaarta ahi uu ka jira magaalada kismaayo waa kuwan qaar ka mida ganacsada qudaarta ku iibisa magaalada kismaayo oo v o a uga waramay sida uu u saameeyey fatahaada iyo sidoo kale roobabkii xooganaa ee ka da-ayay deegaanada jubbaland ganacsigu inuu kaco waxaa keena beerihii oo baaba-e beerihii dalka oo dhan biyaa qaadeen hadda unbay abuur yihiin hadda wixii ka dambeeya wixii soo baxaan weeyaan laakiin hadda waa yaryihiin wixii hadda u badan kenya noogu yimaada wixii beerihii soomaaliya waxyar hadda kabsarta iyo barbarooniga iyo liinta waxaasa noogu yimaada laakiin basasha baradhada yaanyada kenya noogu imaadaan
qudaarta aan gado waxaa ka mid ah basasha baradhada yaanyadoo kale dalaga qudaarta ka soo baxda qaraha babayga batiiqa waxaasaa ka mid ah markii hore raqiis bay ahaan jirtay haddana qaali bay noqotay qiimaha qaaliga waxaa keenaya tarowkaca oo suuqa ku yimaaday waxaa keenaya webiga fatahaadaha webiga ee ka kacay ayaa keenaya marka kolley waan kala bacmeelaa qudaarta inta ugu badan kenya ka timaadaa wixii waddankeena ka baxana waddankeena uga yimaadaa qiimahana kor ugu kacsan yahay wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ayaa dhankeeda walaac xoogan waxaay ka muujinaysaa rababka xoogan ee ku dhuftay gobolka waxaana ay sheegeen in xilli ay dadka kasoo kabsanayeen fatahaadihii xoogana ay dib u saameeyeen rababka guga ahi oo si weyn uga curtay deegaanada jubbaland wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geele maxamed aadan oo v o a xafiiskiisa ku booqatay ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey heerka uu gaarsiisan yahay saameynta uu roobka u geystay dhulbeereedyada ku yaala deegaanada jubbaland sida aad ka warqabtaan webi daawo biyo badan buu keenay waxaan aad ugu walbahaarsannahay degmooyinka webi daawo uu maro labadiisa qayboodba gobolka gedo iyo jubbooyinka aad baan ugu walbahaarsannahay waana dhul dheer oo intaasoo maxaa la yidhaha kilomitir ah dhowr boqol oo kilomitir ah waa taqaaniin meesha ay isu jiraan luuq iyo kismaayo doolow iyo kismaayo inta u dhaxaysa walbahaar badan baa laga qabaa beerihiina waxyeellada hadday bilaabatay samayshankoodii baan ku jirnaa laakiin walbahaar badan waxaan ka qabnaa in la waayo ka hortag maxaa yeeley ka dabatag waxba ma qaban karo waxba ma noqonayo laakiin ka hortag baan rabnaa beeraha laga soo bilaabo degmada luuq iyo tuuladan goobweyn inta u dhaxayso wixii beeraha ee ku yaalay waxna waxyeellaa gaadhay waxna aad baa loola walbahaarsan yahay marka dha'mash weyn baa gaaray dadka soomaaliyeed dhammaantiis beeralaydii iyo kuwii beeraha ku noolaa dhammaantood dha'mash weyn baa gaaray sida aad ka warqabtaan xabadda liinta magaalada kismaayo waxay ka joogtaa shan kun ilaa lix kun waxaa laga keenaa shabeellooyinka waxaa laga keenaa kenya wax horey u dhacayna maaha sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha ee jubbaland ayaa ugu baaqay hay-adaha samafalka gaar ahaan hay-adaha inta badan ka caawiya arrimaha beeraha soomaaliya in ay gacan ka geystaan dhibaatooyinka ay sababeen roobabka guga ee ka cortay gobolka iyadoona dadku uu tilmaamay in haatan ay halis u taagan yihiin in ay beeruhu isaga soo baxaan
sidaa daraaddeed waxaan aad iyo aad iyo aad uga codsanaynaa dhammaan dowladda federaalka ah ee hay-adaha caalamka ah ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka in lagu talagalo in wax laga qabto roobabka waaweyn ee hadda la filayo inay da'aan hordhaantoodina ay bilaabatay sidii wax looga qaban lahaa inaan saaxiibbada la kaashanno halkanna baaq baan ugu diraynaa anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan in cid kasta ama u n-ka ha ahaato hay-adaha united nationka ha ahaadeen ama kuwa donorska ha ahaadeen cid kastoo gacan ka geysan karta ka hortagga dhibaatooyinka ay wataan roobabkaas oo laga baqayo gacan ka geysan karta inay u dhiga furraato roobabka guga oo dib uga cortay deegaanada jubbaland iyo sidoo kale fatahaadii xooganeed ee sanadkii tegay dabayaaqadiisii ku dhufatay deegaanadan gobolada jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gado ayaa haatan waxaa mar kale si weyn u saameeyey dadkaasi oo bilaabay in ay dib tacabkooda ugu laabtaan in roobabkii guga ay saameyn xoogan ku yeesheen beerahooda taana waxaa si weyn looga dareemay suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
xogayaha difaaca ee maraykanka lloyd austin ayaa sheegay in xamaas aysan u muuqanin inay diyaar u tahay inay weerarto ciidamada maraykanka ee ka dhisaya meel ka baxsan xeebta khaza buundo macmal ah oo nooca biyaha dul sabaysa ah taasoo loogu talagalay in gargaarka lagu gaarsiiyo marinka khaza hadalka austin ayaa imaanaya toddobaad kadib markii goobtaasi lagu weeraray hoobiye aan wax khasaare ah geysan wariyaha v o eda ee bentagonka carla bal ayaa faahfaahinta inoo haysa waxaana soo jeedinaya maxamed cabdi sandhere iyada oo ay gebagabo marayso dhismaha buundada macmalka ee maraykanku ka dhisayo xeebaha khaza ayaa xogayaha gaashaandhig ee maraykanka lord aston uu sheegay inaannu arkaynin calaamado muujinaya in kooxda xamaas ay doonayso inay weerarto ciidamada maraykanka ee buundadaasi dhisaya si gargaar dheeraad ah qase loo gaadhsiiyo I don't see any indications uh, currently that uh, there is a, an active intent to, to do that.
waxau idhi ma arka wax calaamadaah oo muujinaya inay jirto ujeeddo muuqata in xamaas ay weerar u geysanayso ciidamada maraykanku waxa uu ka sii tababushaystay ammaanka ciidamadiisa sidoo kalena israa'iil ayaa sheegtay inay ilaalinayso ciidamadaasi brad borman waxa uu ka tirsan yahay hay-adda defense of democracies waxau yidhi waxaan arkaa shil halis ah oo laga yaabo inuu dhaco brad borman ayaa sheegay in inkastoo dadaalka gargaar badan lagu gaadhsiinayo khaza uu yahay mid wanaagsan haddana xamaas iyo ururada kale xagjirkii ay muujiyeen inaanay wax dana ka lahayn oo aynay ixtiraam u haynin nolosha dadaalada lagu keenaya gargaar bini'aadanimona ayna u arag kuwo sharaf leh xamaas iyo kooxaha kale xagjirka ah ayaa horay u muujiyey inaysan ixtiraam nolosha dadka rayidka u haynin oo ay jeclaan lahaayeen fursad kasta oo ay ku dili karaan askarta maraykanka sidau hadalka u dhigay waxau idhi nooca qofka geysan kara weeraradan oo kale waxau la mid yahay kuwii geystay weerarkii argagixisay ee oktoobar toddobadeedii dhacay waa qofka dadka rayidkaa ka dhigan kara gaashaan qofka haysta dumar rag iyo carruur aan waxba galabsan dadka noocaasi ahay waa isla dadkii ma aha kuwo ka waaban doona inay weeraraan kuwa isku dayaya inay cunto iyo biyo u geeyaan dad gaajaysan oo haraadan sidau hadalka u dhigay goobaha kormeerka iyo baadhista ciidamada israa'el ayaa dib u dhigay gawaadhi gargaar u siday marinka khaza maraykanka iyo dalal kale ayaa iyaguna cunno hawada uga daadiyay dadka ku nool khaza laakiinse ururada gargaarka ayaa sheegaya in cadadka raashinka ee baarashuudka lagu daadiyey aanu ku fillayn baahida jirta marka ay shaqayso buundadan cusub ee u dhisaya maraykanku waxaa lagu wadaa in la soo dejiyo raashin fara badan oo gargaar ah maalin kasta
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi noo soo jeedinayey haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo ku bilownee xilli toddobaadkan meelo badan oo caalamka laga xusay munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka oo ku beegnayd kowda meey ayaa soomaaliya oo ka mid a dalalka maamuusay ay shacabkeeda ugu soo gelaysaa iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka ee shaqola'aanta ah dalka ku yaala bariga afrika oo leh kheyraad xoolaha nool beeraha iyo badda ayaa waxa yar fursadaha shaqo ee dadkiisa ay heli karaan gaar ahaan dhallinyarada waxbaratay iyo kuwa xoogsatada ah taasoo sii murjinaysa xaaladda wax soo saarka ee gudaha soomaaliya waxaa jira dad shaqaale ka ah shirkadaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay ee soomaaliya hay-adaha dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo hay-adaha caalamiga ah kuwaasoo lagu daray xamaalato intaas ka sii hoos shaqaysata laakiin intaas ayaa aada uga hoosaysa marka la barbar dhigo dadka shaqala-aanta ku ah soomaaliya maxamed muuse xasan oo ah agaasimaha machadka al abuurka iyo xirfadaha shaqo ee jaamacadda simad ayaa v o eda uga warramay heerka shaqayaraanta ee dalka xilli ay sii kordhayaan tirada dhallinyarada ee jaamacadaha ka soo baxaya ee shaqola'aanta ah
waxaa loo dabaaldegayaa maalinta shaqaalaha adduunka oo runtii ah maalin ku weyn qof kasta oo shaqeeyo shaqo sharaf leh shaqeeyo mushaar ku filan ku shaqeeyo laakiin nasiib daro haddana waxay kusoo aadaysaa xilli dalka soomaaliya dadka shaqeeyo ay ka yar yihiin dadka aanan shaqayn waxay kusoo aadaysaa xilli xasuus u noqonayso dadka aanan helin fursadaha asaagooda culeys ka saaran aawadii iyo iyada waxa laga sugaayo tiro badan aawadeed sidaa ka warqabto nisamka dalka soomaaliya waa dal dhalinyaro ah laakiin nasiib daro waa dal haddana shaqo la-aantu ay aad ugu baahsantaho ilaa iyo hadda xogta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kasoo baxda ay sheegaysaa in ilaa iyo lixdan sagaal boqolkiiba aysan dadka soomaalida ay shaqada gaa shaqa inay shaqeeyaan ay ahayd inaysan shaqayn marka waxaa waa waa waa waa waa waa xal aada u cakiran oo runtii maalin maanta ay tahay loo dabaaldegaa dadka shaqeeya haddana numberka saas oo tirada badan ay u tahay xasuus iyo go-asho inaysan fursadda haysan dalkan marka soomaaliya hadda fursadihiisu waa dal ay iska yaryihiin cid hadda gaar oo loo eedeynayo halkaas qolaa mas-uulka ah hadday dhalinyarada naqan laheyd hadday dowladda naqan laheyd hadday xarumihii waxbarasho naqan laheyd ma jirto laakiin waa wax isbiirsaday oo abuuraya jawi guud oonan saamaxayn marka qofka dhalinyarada ah inuu inuu fursad shaqo helo niyadjabka ka dhashay yaraanta fursadaha shaqo ee dalka ayaa dhalinyaro badan oo wax baratay ku riixaya inay dalka ka tahriibaan ama waxyaabo kale ay ku kacaan haddaba maxay maalintan oo kale uga dhigan tahay dadka aan shaqaynin ayaan weydiiyey maxamed xaadir nuur oo ka mid ah dhallinyarada waxbaratay ee daljooga ah waxay ugu dhigan tahay inay nasiib darre weyn ay u tahay maxaa yeelay waa qiyaasi kartaa qofka maanta soomaaliga ee intiqaan gaaray haddana wax soo diyaariyey ee islahaa fursad wax aad ku noolaato ehelkaaga iyo noloshaadana aad ku horumaraysa aad helaysaa oo aan waxba haynin oo gadaalada fadhiyo oo maaragtay rajada uu qabana ay sii dhammaanayso waa dareemi kartaa waxay ugu dhigan tahay in ay soomaaliya ay kasii baaba-eyso rajadii ahaa in qofka yani uu ka faa'iidaysto xoogga iyo iyo energyga uu waktigan hayo maxaa yeele qofka da-a ku socoto da-duna maalmay jiraysaa qofka way la soconaysaa maantay qofka markuu energyga hayo hadduusan helin fursado iyo meelo uu ka shaqeeyo dee beri beshin u socdaa hadduu beshin noqdana noolo kasii horeyso oo oo ka qurux badan ma jiraan marka halkaa waxaa laga qiyaasa qaadan karaa in xagga nolosha dadka soomaaliyeed ee sii baaba-eysa haddaan la helin gurmad deg dega oo ku saabsan in la abuuro nidaam shaqo iyo lagana hortago waxyaalahan yani culeyska ku ah dadka soomaaliyeed waxaana dareemaya dad badanoo soomaaliya maanta dal ka baxay qaar badana badaha ku dhimanaya qaar baa saxaraha ku dhimanaya qaar baa siyaaba aan sax ahayn ayagoo naftooda la baxsanayo ama fursado shaqo raadinayo siyaaba aan wanaagsaneyn meelo qalada ugu dhacay marka kuwa gudaha jooga waxaa jira siyaabo qaldan u shaqeeyo ayagoo nolol raadinayo laakiin maxamed muuse xasan ayaa dhinaciisa qaba inay weli dalka ka jiraan fursado shaqo iyo xirfado bannaan oo ay bulshada ka faa'iidaysan karaan haddii ay u soo jeestaan tusaale qof dhalinyaro ahaa hadda ka hor noo yimid afar boqol oo haysta afartii boqol oo marka wuxuu ku soo gatay dhowr neef ilaa afar neef ah kadibna afartii neefuu toddobaatan iyo shan doolar ka bixiyay midkiiba dana kadib xoolihii markuu qalay sideetan iyo afar kiilo ilaa sagaashan u noqotay calaa kiilo wuxuu ku gaday sagaal dollar qofkii marka ilaa iyo toddoba boqol dollar lacag gaarayso bardhay sales uu sameynaa iib ah qofkii wuxuu la hooyinaa marka lacag gaaraysa ilaa iyo boqol boqol iyo labaatan dollar oo faa'iida ah marka qofkaas dhalinyarada ah wuxuu fursadaas yar ka shaqeynayo wuxuu helay marka lacag bishii saddex kun oo shaqeynaa marka haddii laakiin dhalinyarada ay fursadaha yaryar saas u qaadan lahaayeen tusaale mid kale waxaa ka mid ah qofka hadduu uu ka shaqeeyo waxyaabahan green houseska loo yaqaano uu beero yar iska samaysto deetan kadib uu ka shaqeeyo inay wixii usoo go uu sii iibiyo waxbarashada maanta qofkii kasoo bax soomaaliya dhul ma dhacayo qofkii xirfad barto xirfadooyin qaar waxaa jira maanta teknolojiyada qofkii yaqaano maalin walba ay shirkadahana soo weydiiyaan waxaan kaloo ka mid ah tobe cilmiga badda inuu barto qofka cilmigii xoolaha xanaanada cilmiga beerihii beerihii oo kale hadda waxay kamid tahay energyga soomaaliya waxaa fursadaha maanta soo kordho aadka u muhiimsan waxaa kamid ah qofku inuu energyga barto marka meelahaaso dhan haddii qofka dhalinyarada waqti yar geliyo wuxuu samaysan karaa initiative yar isaga u gaar ah lacag yarna kasoo xaraawanaysa ogow waxaa dhibkan dhan keenaya wax waaye qofku marbii wax yar oo asiga uu bilaabayo wuxuu raa wax jiro uu luqta gashanayo deetana lacag ka imaanaysa soomaaliya oo hadda ku jirta xaalad ay dib uga soo kabanayso colaad ay ku soo jirtay muddo ka badan soddon sano ayaa waxaan shaqaynin kaabayaasheeda muhiimka ah ee dhaqaalaha kuwaasoo dabooli lahaa baahiyo badan oo dhinaca shaqada ah haddaba muxuu yahay habka lagu yarayn karo shaqala-aanta dhallinyaradana ay waxsoo saar ku yeelan karaan ayaan mar kale weydiiyey agaasimaha macadka al abuurka jaamacadda simad maxamed xasan muuse
midda ugu horeysa waxa waaye hab fikirka dhalinyarada soomaaliyeed iyo sida ay u aadayaan u abaarayaan shaqada waa inuu wax iska bedelo qofka soomaaliga ah markaad jaamacad ka baxdo kuma qasbanid inaad ka bilaawdo shirkad weyn ama hay-ad weyn ama dowlad meel waaweyn inaad qasab maah wax kasta oo markaas kuu sahlaya inaad khibrad hesho waxay noqon kartaa shaqa awuur marka fursadaha waxaa kamid ah internshipska oo shirkadaha inuu qofku ku tababarto dhalinyarta mushaari yar qaato waxaa kaloo muhiima qofka dhalinyarada inuu fahmo inuu xirfado yeesho xirfadahaas marka uu gado uu qof adeeg uu qabto waxaa kamid ah inuu barto sida websaadyada loo sameeyo mobilska loo sameeyo waxayna u noqon kartaa marka si wax uu kusii sugi karo hadduu rabo shaqo ama wax ayagaba uu ka dhigi karo wuxuu shaqo ku samaysto wa waa run oo fursaduhu waa cakiran yihiin waa yar yihiin laakiin haddana qofkii mas-uuliyad nafeed issaara qofkii naftiisa xirfad siiyay isla waddankaasa wuxuu noqonaa waddan fursado badan ka jiro inkastoo ay aada u kordhayso tirada xarumaha waxbarashada ee soomaaliya iyo ardayda ka soo qalinjebinaysa ayaa haddana waxaa halkooda ka sii socda caqabadaha ku horgudban helista shaqooyin ka tarjumaya wixii ay soo barteen dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo hayaa ibraahim xasan daanduray iyo nuur bukhaari
galabta waxaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur ibraahim inta aadan warqadda koowaad noo soo qaban aan barnaamijka ku dahafurno heesta jeeso iyo qalin iyo fannaanka maxamed xasan xuseen lafoole
matira hadid waan jamay waa hagaag waxaan filayaa in dhegaystayaal badani ay ka heleen heestaasi macaanayd iyo fannaanka la fole daandahay bal inoo soo qabo dhambaalka ugu horreeya ee barnaamijka dhambaalkan wuxuu noogu yimid cumar cali xarooy iyo hooyo firdowso sheekh maxamed aabe xasan cali xarbi iyo faadumo xasan cali xarbi iyo cilmi xasan cali iyo maxamed xasan cali aaniso xasan cali aadan xasan cali sumayo xasan cali cabdi cali xarbi iyo xareed cali xarbi cabdulaahi cali xarbi iyo dhammaanba ehelada iyo asxaabta waxaana ay kala joogaan dunida daafeeda waxaynu u hambalyaynayaan aabe cabdifataax xasan cali xarbi iyo hooyo faadumo farxaan cabdulle oo gabar ay ugu dhalatay muqdisho gabadhaas oo loo bixiyey samiiro cabdifataax xasan waxa ay leeyihiin allah ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba waxaad tarta aamin ayaan leenahay aamiin ayaan ana leeyahay dhambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray zakariya maxamed xasan jaamac maxamed xirsi iyo macalin rashiid cali qodaal maxamed dalaal maxamed iyo ubax faysal boodhaadhi nuur muuse cawees iyo doctor cabdiraxmaan xiis cabdi ceedaruus yuusuf dheeg iyo asxaab kale oo badan baa layidhi waxaanay u hambalyaynayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah cabdishakuur maxamed yuusuf iyo niciimo mahad xasan oo ku aqalgalay magaalada burco soddonka bishii abril ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka waxaan leenahay barakooba oo isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin heesta kalen dhegeystayaashan u soo qabanayo waa suul dhabaale codadkii cabdiraxmaan dheere iyo zahre axmed
xoolahaba suwada lagu baadisooca xoolahaba xoolahaba xoolahaba suwada lagu baadisooca dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaaye kugu simaygaho aan kula sugaaye kugu simaygaho
cirku sagal daruureeye subaxdii u leeyahay cirku sagalka cirku sagal cirku sagal daruureeye subaxdii u leeyahay waxaa laga asugaara waara saadaasha roobkiyo xilli seerba weyde ilaa guraga asadiyo calaa waxaa laga asugaara waara saadaasha roobkiyo sanqashaduna waa hadal haddana waa si go'oniya sanqashaduna waa hadal haddana waa si go'oniya waxaan waxaan sida akalgacal aan kula sugaaye naftan ma isku sidigna aan kula sugaaye naftan ma isku sidigna
seegto surma seegto surma seegto weligay iyo waxaad sarugtaba surma seegto surma seegto surma seegto weligay iyo waxaad sarugtaba labadabaa ka saahiday cadna kaama sugaye sanqaroo gamaaley sabargiiyo gubley labadabaa ka saahiday cadna kaama sugaye sanqaroo gamaaley sabargiiyo gubley quruxdiisureekiyo samirkii ayuubley samirkii ayuubley quruxdiisureekiyo samirkii ayuubley samirkii ayuubley suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniya dhabaale waa hadal caddana waa sigooniya waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaaye kugu simaygaho aan kula sugaaye kugu simaygaho
sanku neefle sanku neefle sanku neefle adiga sigrigiyo la aqriyo sanku neefle sanku neefle sanku neefle adiga sigrigiyo la aqriyo qalbigabada ka sahansaday indhaha ruuxa saaro kula simanba maan arag sooma agaliyoho idil qalbigabada ka sahansaday indhaha ruuxa saaro kula simanba maan arag sooma agaliyoho idil
waxaa dhabalkan uu noogu yimid cabdisalaan maxamed jaamac iyo cali aadan maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo khatra cali bandaay iyo suuri maxamed diiriye xasan ismaaciil maxamed axmed cali guure cabdiraxmaan shiine iyo sabaad maxamed diiriye xamse ismaaciil maxamed iyo dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dunida daafeeda waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad ay gaarsiiyaan khadar maxamed jaamac xadde iyo naciimo farxaan oo wiil uu ugu dhasho magaalada burco wiilkaasi oo loo bixiyey axmed ducadu waa daanduray ay leeyihiin allah ka dhigaan leeyahay wiilkaasi kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara hambalyo meher ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah doktar daahir jaamac muuse daljir khaliil cabdi bashiir khaliil liska iyo maxamed cali xaddi ilyaas cali xaddi iyo axmed cabdi xaddi maxamed cabdi xaddi mustafe cabdi xaddi iyo maxamed maxamuud indhabuur abshir cabdi cabdilaahi labaqori iyo injineer maxamed cabdulqaadir bare injineer axmed jibriil cabdi ciro iyo dhammaan dhallinyarada iyo aqoonyahanka xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxa ay u hambalaynayaan cabdinaasir maxamed cawaale iyo marwadiisa safiya oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay magaalada gabiley ee somalilan waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin haynaa heestan ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta nimcaan hilaac iyo asma laf hambalyadani waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah saleebaan axmed yuusuf naasir axmed yuusuf safiye haybe caateeye iyo zaynab haybe caateeye muno axmed ibraahim nimco axmed ibraahim iyo cabdirashiid maxamed daahir mukhtaar maxamed daahir iyo jaamac maxamed xersi waxaanay u hambalyaynayaan bashiir maxamuud yuusuf iyo ayaan maxamuud guuleed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin xariir axmed ayaan haatanna idiin soo qabannay ee dhegaysi wacan
Thank you.
aaday u mahadsan yihiin nuur bukhaari iyo daanduray oo nala socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha isaga ayaana u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Yeah.